dhufeen intii hortaa boondisiin galna mushar waan oo reer koonfur galbeede dhalashahaan baareer ka dhalay obowdalisiya hawmaydana aashikarta oo baydhabo oroodia aan ku tabeemu madanka dalaysana shabeellada hoose degay dugsiga sare qoriyada diratoorku nagaday maamul gooyanka nagaday ardadii jir meelin biruugano ilaa intaas kuma shan boqol ee milyan iskoolkaas dugsi darkataada maamulku haada jir idaacda diblomaasiyadda soomaaliya lakadarabaayo directorku nagadi kaba bari jari diblomaasiyiinta shahaadada kuwada jaamacadda xajxaawey lantaba bari jari diblomaasiyiinta intaba bari jari oo director hay ilaa sagaal markii hayo markaas ku baxdana united nationka shaqo ku bilaaway sagaalan iyo naytaway sadiidi ilaa ku bilaaway sagaalan iyo sadiidi ilaa iyo sanadii lama kun tuman iyo lixdii united nationka khaasatan xafiiska arrimaha siyaasadda soomaaliya qaasirka an shaqeeyi jari oo helo shilgadiisay madoona national officer hay madoona international staff hay oo consultant ahaada jari madaxa translationka iyo interpretation unitna ahaada jari oo la kasaw ilaa iyo tumun iyo komiya ilaa iyo tumun ilama s r s d s r s d malareyhay wakiil wakiilka xogeeya guuda qaramada midoobay ilaa tumun kowa la taliyaalan haada jari oo iskula talin gelina la taliyaal khaasin haada jari oo iskula talin gelina number one eto ilaalinta madax banaanida dadka soomaaliyeed macdamaad dadka soomaaliyeed dawladii ti iyo burburkii sagaalunkii barlamaad in walaahi dhibaato ee dalkan ku jira dhaqaale ahaadeen siyaasa ahaadeen caafimaad ahaadeen arrimo bulsho ahaadeen colaad ahaadeen golaha ammaanka liinsheeda oo laku wargeliyey arrimoy eh iyo qeybinta dhaafi jiray walaahi conciliation eh ama dib heshiisiina soomaaliya liindabadii waxaa ku bilaaba sagaalin jadiidi ilaa iyo two thousand sixteenki lakin instrument ahaaye ama documentigii translate jiray oo tirjin ama shirarkiya interpretation chief interpreter ku hay ama isaarisdiida kula talin jiray walaahi shuruuca dalkan ku jari lan haaye maxaaliiska jarta la ogi rikooshii qoriyuhu aaminsino nidaamka federalismka eh oo jaamacadda bulshaqubaaina teesi ku qoray oo intii miler dhowr sano tobanii sano ka hor in federaal liibahanyi federaalkaasna reer koonfur galbeed liibahan yahayna soomaaliya dawladnimadii lahakamero koro lan aaminsan waana ka shaqeeyey waagii midari dhabaadiisa ay timid falsafadii inay soomaaliland dooratay laaskarahi taas intay shaqadii iyo madaliyo aqoon ahoolin boona iseenay qabeen afar shahada kan kowaad mid ahaa lan maamulka iyo masala science international masala science management and organization development maamulkii maalinta laqab waayo shahaado magisteera la rabo haddana shahaado kala qabo oo magisteera ah oo qaanuun dawli ah oo xiriirka dawladku jira sina lagamo organizationada caalamiga oo iyana midare diploma intaas intii walbarashada ow laba marka intii hor aad horaan sheegata marka fiiri markaas dhowaantug may baa shaaciday in aad certo musharax inteegin xilka maamulka koonfur galbeed weli faday markuu siyaasadda ada fadaasi ini adaka dhagda koonfur galbeed soomaaliya marka aad xilkiga guulaysato hortaana musharaxnimada koonfur galbeed dadka musharax madaxweyneya raayaan ama laakiin ma jeela adeegaha ummadda in laynka magacaabo haddii ana hataa elka ka guulaysado sababta may ahaa ana muraadkay inkuhiin way wahaa in dalkay dadkay dhibaatadan haysat ku baxaan dadkin dadkin reer koonfur galbeed oo toddobaatan sano ku dhawaad laadaba sideed sano waxaa ku bilaaba daaxiiladii ilaa iyo geesa calanka soomaaliyeed hoostis ciidka ka qaba dhaqaale ahaan siyaasa ahaan maal ahaan dhaqan ahaan baawar ahaan kaduuman yo fadahayo in aana xaqa iyo tiliyin ummadda soomaaliyeed yada soomaaliyeed mid kumid e kumid e toban iyo mayla ra-iinshada ay helaan anina warwar jidkan aan qasteeni diidinkawey aan warta aan khidmadaa guud waan ankooye aan hanagada yeedo kaasan goyn maalina maa muraadkeed madaxweyne madaxweyne halkeedo afar sana kubaad dadka kacaayana wax ma dhisin ma qaban ma sameen beenasheedi halka ero abaso habar walba ogshaani karsuwaasi sokor way aleentii ay takkaarutole leeluku tablan leelu hoban walaa sano irgeli korneene xeelku ummadaa isku leexamna woomay sabeeyeen walaalayaalo walaadin waa kay nebidana mayka dhagaanka dalka ummatan ummatan ummadan ka horreysa deeka ariiriga ilaahay ayay ku saaraa ariirigaas oo ah number one ammaan darro ammaanka isugee xaalado badan alaabisi warsanaa labadaa korna la sheenay waa in baantaas dadka aqoontan leh in weere militariga leh biliiska leh oo reer koonfur galbeed eh expertka in weere kala لأغاو دلقل كهرهو ممكن هكونتانو مية ردانو إلا يا حمر من الكويت والشيانة جزير باون كحمر كتاب عندنا بسماعي كتاب الله ترشيد الشيانة باون كحمر هكونتانو عندنا إلا يا ميلا ريه ألوى كتاب الله كان برشيد الشيانة إر لكن تأخيرها لكبعض وشيرا في الشيانة بلان بلاتي جرى بلان كجرى إيه دوكومنتاريان dadka reer koonfur galbeed odaysho sheeksho shariifyo dhaqaaladiyo iyo hinjadeeyo sidii la horeeyi lahaaye eedoo la kashaqeeyo dadkaas khubarada ah tacliimjo iyo walaalin sheegaan militariga ah anina la kaalamo dowladda federaalka barjooga dowladda federaalka iyo kumideena goboladeeda dariskana sida jubbaland sida puntland iyo mayla reer hirshabeelle iyo ada gobolada koonfureed ilaa somaliland dowla goboleeda ku jiraan la kaalamo nimankan walaaladeen ah oo la maran habaabiyey oo duunka ka jara madaaga duunkana ka jabadaayaan ama nibantoon ka kooyaan oo dimeeshisay iyo walaalnimo ka kooyaan ama walaal kale militariga iyo buliiska ka taliyaan oo jidyo kaaqoolaylaa iyo sheenaan waxaa maray marka walaalinka horreeya oo number one ah number two ah number three ah xorriyadda dadka lahanagu ammaanku isriyago ammaankaasna aniga la militariga mi laakiin dadka militariga ee khabiirka leh mili militariga iyo booliiska iyo asbuunta iyo naqsuguddii weli xilkaarayo dhaaran iyo naytailankii kale oo walaayo ah ninku faran dhuun ummadana ka kalsoontana walahan saaray holisyo galaaya wakay weyn number one way waha ammaantii walaqdobdooda waa gorodii editore maybaad jarte ini musharaxiinta intio badan hani dhowantun hasbanbi afka kahayaan isbedel markun waliba faday isbedelka erehaan ini dadka sharaxda kubacdina meelo la daaro karo isbedelka anbaahana nin kor marta
leadership and management of change hogaanka ummadda iyonaytaway habkii limaamulaay oo la bedela una dowladda koonfur galbeede yeelna dastuur leh sharco leh kala dambeyn leh meelihii dastuurka xuquuqdadna ka qoran abaadiya ka qoran guud abaadidaas oo waafaqsan abaadida dastuurka dowladda federaalka waafaqsan ka jiraan abaadidaasay dhiirgeliyo baahin iyadoo dastuurka federaalka wadani dhibaana ummadda reer koonfur galbeed walaalilaha xaqe iniga maamulka cadaaladda waxbarashada caafimaadka adeega bulshada walkasta oo aad lahayn oo dowlad adan lahayd in lakasuubiinto doomar damba leyn arna xamara walaana mindidi wasiirada mindidi edoo mankayn kalmanasina leyn arna federaalka iyo asiirgana haka taameyn yala heli lankasaw dadkasawna leyiin walaayushona matan lanka masuulsha eh walayo gorodow daadan eh wasiirgaliyo bashaqay marka taasixada annashadadii waa miyirgelin karo annashadadiina muwaasiniin annashadadiina caalimiin dad badan oo caalimiya walanbaraeen dalka iyo jira aqoonyaano beero leh waxbarasho leh caafimaad leh dhakhaatiir leh ayumeni injineeri leh adalanki dadka walanbareen weerian kooya weere mid walba oo jarta waxaana la kahoosiyey wasiiraha sidoodan arrin siyaasadeed la kasheeni sidii rogan laakiin baadkusuugu dhogdo lahay yanu sheegay lafiyadiil oo mbaada lan kaalmayo lankaasa lan af lan lan hooliko badan lahay lanka kaalmaye lanka wadiikan afartan sana iligooge walaajiga may aragtiin jogti meela hooli hoolilikooda lan siyaasi ogaan laakiin lan dibati egzada sidida hoolikan yanu sheegay marka baanta walba dawlada baan haysi iyo meelina qabana kuhindigi waxaan atalay gaadi intaan qofka sala weela sala weela meelo korna walba dawlad baan haysi koonfur baa dadka kuhindigi baan number 1 cadaalad leela cadaalad ma leela marka cadaalad xabsigi maxkamadii oo madax banaa way isliin baan inta amaanti la soo markii dadka dhulka yoodan arrintii la qorada ku baada ay baan ka marka judiciary system change cadaalad la dad garsoore ku madax banaan maamulka koonfur galbeed shuruuc leh qawaaniin leh la dejiyo oo la suubiyo sa lamaad isla garbaraysa xaqa oo koraan waan xaqa iyo kagarsoora si ana dali ama eryirtay dali ama walaalay dali ama ana nafsatay oogana sharciga yaf ana sharciga ugu sharciga li maray ihadiya habartan dacwoowiya faatayka malay maya majar laakiinse way mareeyeen qaanuun cadaalada ummado kafeerow daliisuubiya lanta oo dembig la keedayaawla fursado badan ka difaaca kor haje ka difaaca koroo la siiya yaxabsiyeeed qiima dhare sheeg ada meelikala kikidanaysa maraw la mariyo ada qaanuun shacabiyey baa sidaa dhaqmase waa waa shano ku daray male koonfur galbeed dhaqabta fade ana meel sharciga iyo kala dambeynta لكخدمه وانا مبدأ كسريت شروطا كسريت وانا فضون ليلة الحكمة كون التبتون ولا يخنطون ولا يو يو يو وين قتل يجد يوم ديرا ولا لو جو سما غير ولا كذا ما تون قرن جيس لان وابو شون جيو لبتيو حال كتوسط سومالي تولنا كنا كلام كذا كنا نبدأ آمن سن aqoonti aaminsanaan jirin walba taras aqoon wala ka difaaca i karti leh xafiisyada federaalka ujeed iyadoo maydhare kalaan baansigiliin ku tabaan haddana shuruudo walala kulob haasa maydhare lanka walaalkeen dirsidi koonfur galbeed dirtay aqoontiya liyaa wala annagana huseen daacadaaniya huseen qaraabihiina generaysuruwa kana kaasalinar walawa kumo aqoonta daacadnimada isku fidiyaan shuruuda arrintaas shaqaaleynta shaqaalaha shaqaalaha lafdhabarkii ama mashiinkii dawladda arrimoodii weli lahayo khaadimiintii yaryaraayeen oo ummadan adeegi lahay duwan dadka yo dibtii dawladda hakanaga hargalaayaan waayu kaada jid daahfuran competition ka dhisan deedoo balansiin wadaw competition ka dhisan aqoonno meeliyeeda aan ku marinayna yalla fare beeso isiyaayaan ay qaadan doonaan oo muddo lagu qaado waa in adeegan dhigmaa biyan oo dadkaas uga badan aqoontina lahayna adeeroota dhibaatina lankasta oo imtixaan competitive mari oo lagu qaadi oo barmooti sabablee ku qaado malle lankale lee ku qaadowna ma jirto qaanuuna mee sharcina mee walla ka dhagamauna mee cadaalad darrada ku mid ah laakiin ka argoona sharciga kubadeen arrintii adee shuruuc shaqaale in la dejiyo oo uleeynin gaare mee adduunyada kale layare gobolada kale wala gudaro la fiiriye adduunyada kale sida dhacday bagyal yeesheede dad experta la sheegno wala yar shaqaale ku tuubiyaan walana weynaayana wala transparent ee shaqada wala dejiye wal sheege wal naadiye reer koonfur galbeed intii qorada koraan la weydiiyo madi reer koonfur galbeed waaye masale aan kuwaad lan taqtari weli qalaa la fad koonfur galbeed walku waaye madaha soomaalida kale lagu dhaa weydiiye haddii marka laakiin reer koonfur galbeed gobada kor hooliyada isi qobade bisha bakin gududilaani aqoontiya isleey walaa iyo gobada koraan iyo gobadaaya dhalinyaradana wala tarbiyeeye si incremental oo tartiibe marka horteen la marin jiray iyo maraana walaagan oo may lareen oo shirte hornayn dareereen dareeraan mad majaraan insha Allah goob sharci sheena sharci shaqaalaha sheena kaasa ka dhaqmeen marka erey walbadana wali aan shaqaytay hay-ado qaramada midoobay laha ku bilaabo sagaalan iyo koodii ilaa lamaada kun tomi ilaa macdii magawiina dharti oo ka dharta hooba adaka guulaysata systemka dhiniga maalgelinta koonfur galbeed marti leera may bulshadu la wadaagaas maadaama yo idin lahayna laakiin adakiyada diirigeliyaas
very good yeedo baynu weenaye waxaortoonawnaxna dowlad goboleed waaye dowlad goboleedkaasayto wasiiri jiran odigagatiskaas wasiirayo eh hadeeliyo dad dabcan wasiire iyo koraswadan kale iyo iyo iyo maylare la shaqeeyaan iyo dowladda federaalka ku dhisan wal kasta oo horumar eh oo una qofsuna fadaana waa in la mariyay wasaaradda balaaninka la mariyee baahi walaahi marka baahida reer koonfur galbeed way kumid nagala doontee baahida guud ee soomaaliya duuli goboleedyada leeyiin oo maylare laaruya kuma nagadaas dadka reer koonfur galbeedna baahidi dhaqaale leh siyaasa leh walbarasho leh beere leh walaagasta wal aruriye dokumentaati lakuweele si waliikuku hodo lahay si mudnaqasho leeyi wasaaradda balaaninka la jeeyey oo heer federaal eh wasiirka balaaninka lala fadheere مشروع هبل او اديه والله ورشوام انت مشروعين قال انا فلان مثلا دول قبلنا كده ولا كويو يا ان كان ان كان سومالي بيدي الحقوق دي جري او فضل بيقول هو بيري انت هو ولا انت قبل انت ساسبتي ورنتي كان برودكشن اسعار افرار ولا لانه ini wala dowlad goboleedkaas bay la heshiishay wasaaradda arrimaha balaaninka amaraana oo heer oo heer federaal ah unagu xadgaana ku tabaana dadkii walaal difaacan lahay dokumentigaas beribeergareyn lahay mindiarkareejeedo wasiirkina oo heer federaalena kikaalasi gareyn lahay intaas intaasu ima heeraan kaleeto reebal oo seedana debel meel ra-iishada debel approacha la galee iyo meel ukuemaan ka dambeeto walaayo nafsiyaayaan oo warsadaan in wasaaradda balaaniga hanimaryaanu qiyaaba wado horaan waydu hoos kubisraysnaana hadii hoos kubisraysana wasaaradda balaaniga mindiyaanaana walaa balaaniga lisaano walaa daaragta beneficiaria iyo dalkaan kuwa lagu qoran iyo balaaniga lisaanana unina may la resource inay ku qabade isahaliirana iyona may lana saana may fuliya inayuyo siyaasad boqol iyo sagaal iyo siddeetan liin ama sagaal iyo afartan liin weeyaan way baahina dad fahmow karakterka ama dhaqanka iyo liin isii shaqeeya dad fahmow baahin dadkaas isule dad fahmow baahin bililshaan la shaqeeya haddii adduunya lagu qado organization ama ur lagu qado ur kasta dadka ay shaqeeya sii fikirayaan iyo siina urkaas la qaadeen taas dartadiye dadkaas ay afkoraayaan badana la sheegay meelitan hoob leeyihiin oo islaamka iyo wada wala qabowshi oo fudan iyo wala ay dalka fadaan iyo qodan iyo kusuuday unin wala fulan umatan fulan wala nin ku taran iyo baan laakiin se wala astan meel ku ma jii kordeen mati ko amaan wala ku qodan dambeyntii weliba nagadaashay su-aalay musharaxiinta intii oo badan adduunyadii iyo weliba wadanku una ku noola naftiriyo markii kan ololaha doorashada la kajara hadallo badan ooyo dadkaha ka jiidayana jeediyaan geeka may kooqoraana xuseen xasan cabdi kushug musharax inteegin xilka aman adeegowga maamulka koonfur galbeed oo dokumentaati ah oo bulshada reer koonfur galbeedna geeka eraayaan allay leh haa hoob ilaahay xilka tiindhiiba adaka guulaysata qool iyo fuli
mayl oo qorey number one reer koonfur galbeed siyaasadiyo mabda'iyan oo reer qarange way waha dastuura ku qoran laakiin dastuurkaas ku qoran sidii la kafiri lahay iyo amteedina waa dastuurkaas ka qoran oo koonfur galbeed sidii la kafirgeli lahay iyo loo qore walaa meel kale loo qoray nadaam transparency eh oo daafur lalaaban lahayn meel loo qoray maamul mayla ra'iisul sheegada doofta mayla oo qoray cadaalad madax bannaan in la helo mayla oo qoray amni waheelbiinka dadaalow walkastana anashiradii boqoladow boqol afartan iyo sagaal ka digitaas wal hoolgeliyey anigii baa ina fadheereen maaka qabilada maa dadka ooladiyo hooljeediisi una gurmada wada galana unaba boqornimada buu magacaystay dumamaan buu magacaystay uyarna igaadatay walaaginagana waa ina baarlamaanka lain keenay dadkina malku qariyo xaaladana hanigi ziyaado shacirna shacirna shacirna la ere maahina anishilaynayo walaana usoogeynara nimanki iyo hoola iyo caqliya dadkaaka garan dadkina indaamina la jireey dadkina la jireeye dadkaha wala soo deen ala tali diilana ummadii walaka qabsadaan jidka la intuni waayo walaanaana loo qoray والبيع شروط ترانسبيرنسي ايه والنظام اونلاين واللحظه اونلاين والمله اونلاين حسيسيه كونفورت البيزنس وما طلع عرف وفكم له طبيعكم له غيركم له وما غيركم قلت بتاع الحاجه لن تودي كنا لن خادمه بس عشان ينجح والعدالة هاينا لن تنقر مله بس اللي بدي بدينا من شيء إذا عدوا من شيء رجال كان من شيء lankii waliyarta aan dardardaray shariga kawfiya walaalow iyada ma ummadta wal khayr qabasheeda ummadta iyo maladika od od ku iskula dibitaatiyaalka dibitaatiyaalka may sadeey horta number one kan dibitaatiyaalka lahadalna may sadeey odayaalkeen oo waalidiinkan iyo dadweynaha mawdiinka hooyooyinka dhalinyarada lankii isbisirti musharaxiinta badigii isbaldardoonka awkay umato amoodan kale ilaahay ilika garab kale dooradoy shardi maa inaana lii doorado shardi maa oblahana idhaama kooy walaalayaalow lankaasa dharo fartaalankasie wala dhiibo sababta alan laaway wa baylaray la afartan jeeri afartan iyo dhigo una mudan hirilkaa badaasoena laakiin mafadaana dadkaan intoon hamaanku ku tabna dad fayl halan weydiyey dalkani dadkan kuna haw fayl hal weydiyey dalkani dadkan kuna haw qof shalay sayl baa nagu fariistay soomaali baa na haysatay waana la iilay laguri jaray iyaka majaanta isiinas iilay isiinas rafaadideen hogaansii lawal aragaw wal dheegaw wal qorogaw wala usdakit beriyaw la kasaw alan dhiibooy lahadala dibitaatiyaalkii aniga xuseen xasan haddii la doorto sharti maaha an kanana dalmuraadki xuseen xasan mahe noolada qoro dhimada qoro barara qoro diima maka fadhiy ay diima ka fadhiya koonfur galbeed ilaa waa nufiqa fi suuri wa fasaahiqa man fi samaatil qoro koonfur galbeed jasiya jero doonan dadkaasi iyo wulaadasalan gargaaro
eed aan mahadsanta xuseen xasan cabdi kushug oo umato koonfur orso hobaadhankas eed aan mahadsanta mudanakee kuma hadnagaana waqtiga qaalige
warsan eed aan mahadsanta umata saasalan sheego